habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caweyska v o a ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waa habeen talaado ah bisha julaay ee sanadka kana waa waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee ka iyo ka mitirban iyo bogga v o a somaly com idaacadda caweyska v o a waxaa idinla soo codsiinaysa anigoo ah cashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah cilmi baaris ku saabsan magaalooyin qadiimi ah oo burburay oo laga helay soomaaliya wallaahi wiilka horta waxa waaye khatar allah ku dhacday wiilka ciidamadii eritrea kasoo goosto ku mid ahay muddo oo adiga labaatan maalmood camal oo joogaaba isaga dhab marka marka wiilal ay saaxiiba yihiinay isla jijireen waa isla casheeyeen xataa waa israaceen adi khilaafaad yaraa ka dhex dhacay waa iskhilaafeena layidhi tooreeyaa lagu duray
kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah aabbaha dhalay wiil ama nin la sheegay inuu ka soo goostay ciidamadii dowladda soomaaliya ee u dirtay eritreya oo habeen hore lagu dilay magaalada muqdisho sidoo kale waxaan idiin haynaa sidaad maqlayseen waraysigaasi oo goordho aad maqli doontaan
magaalooyinkan guud ahaan waxaan u qaybiyey ama u qaybsan yihiin qaabdhismoodkoodu laba qaybood qayb dariiqyadu ciriiri ahaayeen oo guryu isku dhowdhow yihiin sida xamar iyo magaalooyin kale oo halkan magaaladan xabgaal iyo magaalo kale oo god aale la yidhaahdo oo iyaduna dhinaca taleex ah magaaladan harar laakiin magaalooyinka badankoodu waxay leeyihiin dariiqyo waaweyn guryuhuna waa kala fog yihiin
cilmi baaristaasna goordhow ayaad maqli doontaan waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka rabshadaha iyo dhaca ka dhacaya koonfur afrika ayaa sii socday talaadadan maanta ah taas oo ka dhigaysa tirada dhimashada ugu yaraan soddon iyada oo dibadbaxayaashu ay isku dayayaan oo isku dhacayaan ciidamada booliska dalkaasi rabshadaha ayaa qarxay toddobaadkii lasoo dhaafay markii madaxweynihii hore ee dalkaasi jacob zuma ay u bilaabatay shan iyo toban bilood oo xabsi ah oo uu ku mutaystay inuu quursaday maxkamadda qalalaasahan oo ah kii ugu xumaa ee dalkaasi soo mara sannadihii lasoo dhaafay ayaa dadka bililqaysiga wada waxay burburiyeen xarumaha ganacsiga goobaha kale ee markaasi lagu iibiyo tafaariiqyada iyo ganacsiyada gobolka la yidhaahdo guateng oo ay ku jirto magaalada ugu weyn dalka ee johannesburg ciidamada ammaanka ayaa waxay u muuqdeen kuwo aan awoodin inay ka hortagaan bililiqada iyo weerarada oo sidoo kale ka dhacaya gobolka uu ka soo jeedo zuma ee kwazulu natal iyo soweto zuma waxaa lagu xukumay in uu diiday amar maxkamadeed oo ahaa in uu ku markhaati furo baaritaanka ay dowladdu riixayso oo ku saabsan eedeymaha musuq maasuqa intii lagu guda jiray sagaal sano oo madaxweyne ka ahaa dalkaasi taasoo dhammaatay sanadkii qareenka zuma ayaa waxa uu ku dooday isniintii iyagoo markaasi horjooga isagoo horjooga maxkamadda dastuurka ee koonfur afrika in zuma ay tahay in lagala noqdo xukunka lagu riday maamulka cuntada iyo dawooyinka ee maraykanka ayaa digniin cusub ku daraya tallaalka johnson an johnson ee covid sababo la xiriira xaalada naadir ah oo neerfaha ah oo lala xiriirinayo tallaalka hay-adda kormeerka federaalka ayaa waxa ay soo saartay bayaan isniintii iyadoo sheegtay in ay heshay warbixinno horudhac ah oo ku saabsan boqol qof oo uu ku dhacay cudurka layidhahdo galeen barre syndrom kadib markii ay heleen tallaalka halka mar la qaato sida laga soo xigtay f d a cudurkan waxa uu dhacaa marka habka difaaca jirka uu waxyeeleeyo unugyada xididada taas oo keenta daciifnimo muruqyada ah iyo curyaannimo mararka qaarkooda inta u dhexaysa saddex kun ilaa iyo lix kun oo qof ayaa sanad waliba laga helaa xaaladan gudaha dalka maraykanka f d a ayaa sheegtay in boqol qof oo tallaalka qaatay uu ku dhacay cudurkan hal qofna uu u dhintay sagaashan iyo shan qof oo kalena la dhigay cisbitalka xaaladaha badankood waxa ay umuq waxaa la sheegay in ay ku dhaceen ragga kontonka sano iyo wixii ka weyn dowladda bakistan ayaa sheegtay inay gaartay meeshii ugu sarraysay islamarkaana aysan aqbali karin qaxooti badan oo reer afghanistan ah maadaama khatarta rabshadaha ay ku soo fool leedahay dalka afghanistan saraakiisha bakistan ayaa dalbanaya in adduunka u diyaargaroobo qaxootiga ku sugan gudaha afghanistan iyada oo laga cabsi qabo in malaayiin reer afghanistan ah lagu qasbo in ay u cararaan waddamada deriska ah haddii dagaalka u dhexeeya daalibaan iyo ciidamada dowladda afghanistan uu sii xoogeysto amaba uu ka sii daro ku dhowaada saddex milyan oo qaxooti reer afghanistan ah oo badankood aan diiwaan gashanayn ayaa ku nool dalka bakistan tan iyo faragelintii midowgii soviet ee afghanistan sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sideetameeyadii iyo hirarkii rabshadaha ee xigay ee dagaaladii sokeeye ee ka dambeeyey sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa si toos ah magaalada washington ciidamada mucaaradka ethoobiya ee t b l f ayaa sheegay inay qaadeen guluf cusub oo ay ku qabsanayaan degaano ku yaala koonfurta gobolka tigre warbixin ay wakaalada wararka ee f b ka qortay weerarkan cusub waxaa noo soo koobaya cabdixakiim maxamuud shirwac ciidamada fallaagada ayaa ka bilaabay guluf cusub gobolka tigre ee dalka etoobiya sida waafayeen u hadlaya kooxdu salaasadan maanta u sheegay wakaalada wararka ee f b laba toddobaad kadib markii uu bilaabmay gulufkii keenay in dowladdu ay ku dhawaaqdo xabad joojin gitaa juurida ayaa khadka telefoonka e f b ugu sheegay inay shalay ka bilaabeen guluf gobolka raaya ee koonfurta tigrey islamarkaana ay u suurta gashay inay riixaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa amxaarada getajo ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada dagaalamaya ay salaasadan maanta weli ku daba jiraan ciidamada taabacsan dowladda isagoo intaasi ku daray inay ku guulaysteen xaqiijinta badi koonfurta tigrey gaar ahaan gacan ku ahaynta almaata oo ah magaalada ugu muhiimsan aagga waa sida isaguna sheegtay inay ahaanayso hafayeenka ciidamada federaalka ayaan la helin suurtagalna maaha xaqiijinta sheegashada getajo iyadoo shabakadaha isgaadhsiintu ay go'an yihiin gaar ahaan gobolka bishii noofembar afarteedii ayaa ra-iisul wasaare abiy axmed uu ka bilaabay howlgal militari gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala si hubka dhigisi loogu sameeyo islamarkaana loo soo qabto kuwa ka fallaagoobay ee maamulka maxalliga ah ee t b l f dhammaadkii bishii noofembar kadib qabsashadii caasimadda gobolka ee makale ayaa ay dowladdu ku dhawaaqday inay guul gaadhay hase yeeshee dagaalka ayaa sii socday siddeed bilood dhammaadkii bishii jun ayaa ciidamadu ay ka baxeen xilaa ay si dhaqsaa u soo siqeen ciidamada taabacsan ee t p l f oo qabsaday makale siddeed iyo labaatankii bisha iyo weliba sidoo kale badi gobolka tigray maalmihii xigay intii hawshani ay socotay ayaa addisababa ay ku dhawaaqday xabad joojin iyo bicitaanka ciidanka howlgalka ciidanka ee isniintii ayaa ku aadanaa koonfurta iyo galbeedka tigrey oo ay weli gacanta ku hayaan amxaarada oo ku yimi taageerada ciidamada federaalka khilaafkan oo lagu calaamadiyey dil iyo halista macluul soo muuqata getaajo ayaa sheegay inay ballan qaadeen inay xoreeyaan taaka kastoo tigreyga ah waxaa kaloo sheegay in dagaalku ka socdo galbeedka gobolka isagoon cayimiina meesha amaba aagga rasmiga ah ee ku dharareen xadka etoobiya ee eritariya iyo weliba suudaan
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud jirwac oo inala soo codsiinayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee a f b halka weli aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o idinkaga imaaneysa magaalada washington haatana kenya sanadihii ugu dambeeyey waxaa la sheegay inuu sii kordhayey xiriirka dhinaca baayac mushtarka ee u dhexeeya kenya iyo masar masar ayaa kenya waxay u dhoofisaa badeeco ay ka mid yihiin sonkorta shamiitada iyo agab kale halka kenyana ay u dhoofiso dalka masar shaaha warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo diray wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere
dhowrkii sane ugu dambeeyey waxaa aad u soo kordhaya xiriirka xagga baayac mushtarka ee u dhexeeya dalka masar iyo dalka kenya gaar ahaana waxyaabaha muhiimka ee dalka kenya lagu soo bandhigo oo intooda badan u badan wax soo saarka waddamada dunida loo iibgeeyo balse lagu bandhigo waddanka kenya ugu yaraan saddex goor sanadkiiba oo ka mida carwooyinka ugu waaweyn ee dhammaanba waxyaabaha waddanka masaarida ka soo baxa oo gaar ahaan lagu bandhigo xarumaha waaweyn ee ganacsiga ay ka mid tahay k i c c ee faras magaalaha nairobi sariid center iyo qaybo kale oo magaalada ka mida iyagoo inta badan ku soo beega xilliyada ciidaha iyo munaasabadaha gaarka bangiyada waddanka masaarida ayaa iyagana la sheegay inay aada u sii kordhayaan baayaca mushtarka sanadlaha ah ee markaasi xiriirka kenya iyo masaarida u dhexeeya ee saamiga suuqyada oo aada u soo kordhaya waxaana warbixin dhowaan ay soo saartay dalka masaarida gaar ahaan bangiga loo yaqaano bank of misr la sheegay in ay bartilmaameed ka dhiganayaan baayac mushtarka dhaqaalaha waddanka kenya oo iyaga qudhooda ay ka helaan caleenta shaaha qaxwaha iyo waxyaabo kale oo dalka kenya ka soo baxa oo loo iibgeeyo waddanka masaarida kenya waxa ay aragtay dulsaar dib u soo cusboonaysiinaya marka la eego bangiga adduunka iyo markii bangiga c b k isaga uu joojiyey ruqsadihii uu bixin jiray bishii maarso labada kun iyo toddobiyo tobanka taasi oo kenya ay u muuqatay in ay soo dhoweyso bangiyada waddanka masaarida oo dhinacyo kala duwan ay iska kaashadaan bunuugta waddanka kenya deynbixiyayaasha ayaa iyaguna waxa ay muujinayaan rabitaan dheeraada oo la xiriira dalka kenya bangiyada ugu waaweyn ee horey looga furay ee waddanka maraykanka bangiyadiisa ugu caansan j b morgan jes an combany oo ka mida bangiyada dalka kenya qaybo badan xataa caasimadda ka sokow magaalooyinka waaweyn oo dhan ka furan waxaana uu ka mid yahay bangiyada ugu caansan waddanka maraykanka bangiga jes oo bixiya amaahda iyo weliba arrimaha kale ee fududeeya baayac mushtarka carwooyinkan soo kordhaya ee masaaridu ay leedahay waxyaabaha lagu soo bandhiga waxaa ka mid a waxyaabaha haragga ama maqaarka laga sameeyo waxyaabaha kale ee guryaha loo isticmaalo xafiisyada iyo agabka kala duwan ee laysku qurxiyo dahabka iyo waxyaabo kale ay ka mid yihiin alaabaha maacuunta iyo noocyo kale oo dadku ay u xiiseeyaan oo ay ku jiraan cuntooyin gaara oo dhaqanka waddanka masaaridu ay caan ku yihiin yaasiin xuseen wardheere v o a nairobi
haatanna afgooye ee wararka ka imanaya magaalada afgooye ayaa sheegaya nin dhowaan sheegay inuu ka soo goostay ciidamada soomaalida lagu tababarayo dalka eritrea in lagu dilay halkaasi habeennimadii isniinta ninkan ayaa lagu magacaabi jiray cabdimaalig cabdulaahi xaaji xasan aabbaha ninkaasi oo lagu magacaabo cabdulaahi xaaji xasan ayaa iiga waramay sida ay wax u dhaceen
wallaahi wiilka horta waxa waaye qadar allah ku dhacday wiilka ciidamadii eritrea kasoo goostoo ku mid ahay muddo oo adiga labaatan maal labaatan maalmood camaluu joogaaba isaga dham marka marka wiilal ay saaxiiba yihiinay isla jijireen waa isla casheeyeen xataa waa israaceen adi khilaafaad yaraa ka dhex dhacay waa iskhilaafeena layidhi tooreyaa lagu duray wadnaha halbowlaha midaa ugu dhacday midna beerkaya ugu dhacday laba tooreya lagu dhuftay laba tooreya ku dhacday aniga wiila isoo wacay wuxuu yiri niyo wiilkaaga halkaan yaalaan ujeedaa oo naf bixi rabo baabuuran saaraa niya soo baxay igu imaa intay joogtaa meel hebelan joogaa waa soo cararay anoo soo socdo oo meel laaba soo marayo boqol iyo xilli oo shan saac banimayna ahayd mootana mayni baawarna maynin waqti xuna ahayd xaafad gadaalan ka soo baxay anoo soo socday yarkii wax dilayaaba igu horyimid iyo afar kale dilka goormuu dhacay xali me habeen hore shan saac marka shalaa la aasay shalaya la aasay waa gartay marka maalmahan isla soco socdeenaad tiri hore ma u wada socon jireen a hore maba isku kasi jirin maxay maalmahan u wada socdeen marka haddii aad meelaha xuuraamisay kolley waa saaxiibeen oo dhalinyaro oo ninkaan wiil ay saaxiiba ahaan jireen oo ninkaan ninkaan la jiray manaha qofka ani aa saaxiib ilayn qofka kaloo la jira caadi waa mogta aad waa raaci kartaa haye marka barnaamij noocaas ah waay kolley hadda micnaha wax kaloo baaritaan dheerna weli masii gelin hadda baaritaan wixii aan dowladda ku shuqul leh haddaa la baaraa dilka waxuu ka dhacay suuqa jaadka afgooy suuqa ka dhacay suuqa jaadka afgooy ka dhacay kolley baarisaa weli socoto annaga hadda qof aan leenahay hebelaa micnaha barnaamijkan ka dambeeyay aan leenahay malaha weli baarisaa socoto c a d baaritaanka waa wadaa howsheeda waa lagu jiraa wixii raada soo baxana kolley waa isu sheegayna kolley wixii ka dambeeya kadib waxaad iiga warantaa marka wiilkaaga goormuu ka soo noqday eritrea oo uu afgooy yimid labaatan maalmood oo juusta u jooga afgooy etoobiya soo joogo isoo waxa maqallaan joogaa wilni aniga ciidankii waa faham waay waa kasoo goostay tababarka hal san iyo toddoba bilood ka hor uunoo dhammaaday waa soo baxay meeshaan joogaa lacag ma haysta ogo lacagaan u diray waa soo waday meel la yidhaahdo maqalla oo aan kasoo waday waxaan keenay meel la yidhahdo samaara meel la yidhaahdo muddo joogay nin sargaala meesha kasoo waday lacagan ku bixiyey jigjigaa la keenay jigjiguu kasoo baxay hargeysuu imaaday dowladda garow ay qaabishay garow waa qaabishay waxay dhaheen ninkaa intuu noo joogaa dowladou noqonaa askartaan oo ka tirsanyaa dowlad waa dowlad soomaalina waa soomaali marka waxaa idhaani ninkaan ciidanuba ka tirsanaa ciidankiisa kasoo goostay bal annagana intaas sana u naga maqan yahay mana arage soo fasaxa iraa imaadeen lix maalmood oo meesha joogay waa la soo waday waa soo baxay afgooy u yimid labaatan maalmood oo joogo marka muddo intee la eg ayuu tababarkaasi eritrea ka socday ama uu u tegay uu ku maqnaa
aan laba sana iyo afar bilood iga maqnay oo eritrea u joogay anaaba ku daraba manaa isagoo iga dhuuntay markuu iga dhuuntay ninka ciidankan ku jira hadii layiri ninka markaba waa qasbiya marka dooba ciidanba dhex galay oo meel ku ogaay waxaa er iska baxaan er khalaas waa dhamaad meel lagu ogaado marka afgooy muxuu ka qabanayay ma ciidamadii ka soo goostay oo uu ka baxay ma si kumeel gaara u joogay muxuu afgooy ka qabanaya adi meeshan in meesha hadda kusoo dhibooday oo iska ay rag badanay ahayn keligiis masoo goosteen rag badan ay kusoo goosteen waa yimid ninkii hadduu yimidna ad macnaha ani ma burinayo mogtahay ciidankiisina waa maqan yahay weli lama keena hadii ciidankiis la keeni laha xataa dowladda u tagi lahayna waxaan dhihi lahay ninkaan ninkii meeshas kasoo baxay waayo ama dowladda waa qaabilid ama waa dhaafi lahayd hadda joogitaanka inta uu joogana koley macnaha xeryahan booliiska iyo meelahan amniga ha ka dheeraanna meelahan kale ha gelin sidii oo meelahaas u joogay anaaba askariya oo dhex joogay naftkii askariya ayaa kula hadlahay
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi xaaji xasan oo ah aabbaha nin ka mid ahaa askartii soomaalida ee lagu tababarayay eritrea dhowaan halkaasi ka soo goostay oo habeen hore lagu dilay magaalada afgooye waxa uu iigu warramayey khadka taleefanka ee magaalada afgooye laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington majalada la yidhaahdo azaniya oo daabacda cilmi baarista hore iyo aathaarta taariikhiga ah ayaa dhowaan waxa ay daabacday warbixin ka hadlaysa magaalooyinka taariikhiga ah ee soomaaliya qaarkood kuwaas oo burburay qarniyaad ka hor cilmi baaristan ayaa si faahfaahsan waxay uga hadlaysaa saddex magaalo oo laga helay dooxada nugaal cilmi baaristaasi waxaa sameeyey siciid shidaad xuseen oo la shaqeeya hay-adda cilmibaarista puntland development and research center oo loo soo gaabiyo b d r c una qaabilsan qeybta cilmibaarista culunta bulshada sare haaruun macruuf ayuu uga waramay magaalooyinkan qadiimiga ah ee laga helay dooxada nugaal ugu horreynna waxa uu ka jawaabayaa su-aal ah sida cilmibaaristani uu ku bilaabay haruna waxay igu dhalatay laba kun iyo afar iyo tobankii anoo garowa ku sugan ayaa waxaan ogaaday magaalo burbursan oo ilaa lixdan kilomitir waqooyi bari ka xigta garowe toddoba bilood ayay igu qaadatay magaaladaas inaan booqdo markaan booqday waxaan ogaaday laba kale oo magaalo oo isla agagaarka garowe ah kabacdina xuraankii wuxuu ii hogaamiyey inaan sii ogaado magaalooyin kale oo ku firiirsan dooxada nugaal kadibna waxaa igu dhalatay in aan baaro taariikhda magaalaynta soomaaliyeed oo si qoto dheer uga baaraandego magaalooyinkani da-doodu waa intee halkee bay ku yaalaan magaalooyinkani waxay ku firiirsan yihiin inta badan inkastoo magaalooyinka xeebta aan arar ka dhigay oo dul maray haddana magaalooyinka khaasatan aan ka baaraandegay waxay magaalooyinka beriga ku yaalla o aan wax badan laga ogeyn inta badanna waxay ku firiirsan yihiin galbeedka iyo waqooyiga soomaaliya koonfurta ilaa haddeer waxaan ogahay oo keliya maxaas aageeda gobolka hiiraan in raad magaalo lagu arkay cilmi baaristaadan waxaad xoogga saartay saddex magaalo oo ku yaala dooxada nugaal bal u sharax dadka saddexdaa magaalo iyo markii la dhisay waxa kaaga soo baxay cilmi baaristaada ilaa qoditaan la sameeyo horta lama ogaan karo waktiga mucayinka ah oo ay abuurmeen laakiin xog dheri burburay oo aan ka helay magaalooyinka mid ka mida xundurgaal iyo isbarbardhig lagu sameeyey xogta laga hayo magaalooyinka kale ee burbursan ee dhulka soomaaliyeed waxaa muuqata in ay dhismeen bilowgii islaamka ama qarnigii tobnaad laga soo bilaabo ayna jireen ilaa qarnigii lix iyo tobnaad qarnigii lix iyo tobnaadna waa markii imaam axmed uu gulufka sameynayay saddexdan magaalo mid waad sheegtay waa xundhurgaal midna waa xanaanley midna waa xabgaal yaadxabgaal xabgaal yaa deganaa magaalooyinkan oo dhisay magaalooyinkan sida muuqata soomaalidaa deganaa oo dhisay iyo kuwa lamidka ahba marka dadka dhisay ma beerele bay ahaayeen ma dad waxay ahaayeen reer guuraa ah ma dad xoolo dhaqatay ahaayeen ma dad ganacsato oo meelo kale ka yimid bay ahaayeen bal sharaxa dadka dhisay iyo waxa laga dhisay guryaha taas waxaa si fiican loo ogaan karaa markii qoditaan la sameeyo laakiin markaan ka tilmaan qaadano dhulkan dabeecadiisa dadkaasi waxay ahaayeen dad xoolo dhaqato ah umana muuqdaan dad meel kale ka yimi inay ahaayeen sababtoo ah wax raada oo taas muujinaya ma jiraan sida sharaxaadda aad ku arki kartid daraasadda qayb ka mid ah magaalooyinkan oo dhan xogta laga hayaa waa in soomaali dhistay maxaa lagu dhisay ma dhagax bay ka samaysan yihiin ma dhooba ma alwaaxba maxay yihiin inta badan dhagax bay ka samaysan yihiin laakiin waxaa dhici karta inay jireen kuwa laga dhisay dhir iyo dhoobo taasoo daraasadu ay si fiican u sharxayso bal noo sharax marka me- si qaabka loo dhiso guryahan qolalka ay ka kooban yihiin waxaa loogu talagalay qalcado miya ma meelo lagu noolaaday ahaayeen bal bal sharax dadweynaha maaragtay fikrad kasii gudaha na- nagee guryahan inta badan waxay ahaayeen guryo degitaan inkastoo saddexdan magaalo aan baaray ugu yaraan laba ka mid a aan ku arkay guryo waaweyn oo eh, ahaa guri caam ah sida masjid ama xarun maamul oo kale magaalooyinkan guud ahaan waxaan u qaybiyay ama u qaybsan yihiin qaab dhismoodkoodu laba qaybood qayb dariiqyadu ciriiri ahaayeen oo guryuhu isku dhow dhow yihiin qolalkuna laga yaabo inay yaryaraayeen sida xamar iyo magaalooyin kale oo halkan magaaladan eh, xabgaal iyo magaalo kale oo god ale la yidhaahdo oo iyaduna eh, dhinaca taleex ah eh, magaaladan harar magaalooyinkaasoo dhan waxay ahaayeen ma- magaalooyin dariiqyadu isku dhaadhow yihiin oo magaalooyinku isku cufan yihiin laakiin magaalooyinka badankoodu waxay leeyihiin dariiqyo waaweyn guryuhuna waa kala fog yihiin qolalka guryuhuna waa ballaaran yihiin marka waktiga aad ka hadlaysay dadkan eh, magaalooyinkani ay jireen dadka eh, guryahan lahaa ee dhistay eh, dad la yaqaano xilligan miyaa eh, tafiirtoodii iyo meeshay ku dambeeyeen iyo- iyo iyo waxay ahaayeen daraasaddu maxay ka dhahday arrintaas Eh, inta badan waa la fahmi karaa dadka ay ahaayeen sababtoo ah magaalooyinkan masala nugaal aan eh, sida gaarka ugu fiirsaday oo kale eh, qabriyo dadkoodii la garanayo ayaa ku meersan isla waqtigaasna waxaa muuqata dadka isla aaggaan degan eh, ama meel kaloo aan ka fogeyn degan oo dhinacan mudug oo kale iyo masalan ah inay deganaayeen sida magaalooyinka waqooyi oo aan xusay iyo kuwa sanaag ku yaalan iyagadana waxaa muuqata in odayaal la yaqaana ay ku lug lahaayeen marka eh, eh, qabriyada aagga ay ku yaaleen dadka laga yaqaan iyo dadka la yaqaan oo waktigaas noolaa intuba waxay tilmaamayaan in eh, qaarkood la garanayo dadka khaasatan deganaa maxaad nooga sheegi kartaa marka dadkaas kuwa yihiin Eh, in odayaal la sheega maahane eh, dadkii haddee eh, beelahu waxaa dhici karta in ay markaas qaabka maanta ay u yaalin waqtigaas ayna u oolin masalan waxaan soo qaadanay eh, magaalooyinka awdal oo kale niman sheekhyaal badan oo magaalooyinka loogu magacdaray sida awbuuba oo kale awbuuga oo ahaa sheekh la yaqaan oo noolaa waqtigiyadii ku aadanaa kun iyo afar boqol meelahaas sidoo kale awbar khadle eh, eh, awbar kaab eh, awbare sheekh cusmaan sheekh cusmaan iyo dadkaasi dad hadeer la yaqaano maaha oo abtiriskooda dadkooda dad anigu kuleba anigu aan aqaano maaha laakiin dee waxay tusaysaa inay ahaayeen hogaamiyeyaal bulsho oo magaalooyinkaas eh, asaasankoodii eh, iyo dadkii deganaa cidda ay ahaayeen buuna tusaya waxaan kaloo oo ognahay magaaladan xeebta ku taallo oo maydh la yidhaahdo in lala xiriiriyo horumarkeedii sheekh isxaaq Eh, waxaan kaloo ognahay magaalo ku taala dooxada jiidali ee cergaaba u dhow in eh, ninkii saamiyaha ahaa sbiik ee qarnigii siddeed iyo tobnaad halkaas soo gaaray in uu arkay dadku in ay meesha si fiican ugu xiran yihiin oo ay u sheegeen reerar dhulbahantaha ay u sheegeen magaaladan inay asaaseen awoowayaashood Eh, marka tusaalayaal noocaas oo kale baa la heli karaa markaan leenahay magaalooyin qadiimi ah oo hadda burburay magaalooyinkan qayb ahaan hadda miyaa la degan yahay mise lama degana oo waa dhul baadiye ah waxayna ka hoos mareen ciidda inta badan ciidday ka hoos mareen ama burburkoodii ayaa wax kasii muuqdaan Eh, magaalooyinka xeebta iyaga waa laga yaabaa badanko qaarkood in la degan yahay laakiin magaalooyinka qarniyadii dhexe ee beriga eh, inta badan lama degana Ma- inkastoo laga yaabo magaalooyinka inay ka agdhismeen badda ayaad soo hadal qaaday magaalada badda la yidhaha bal iyada eh, laftigeed a- waad ka hadashay daraasadaada halkay ku taalo iyo taariikhdeeda wax yar ka taabo badda markii ugu horreysay waxaa xusay al idriisi oo ay qaraabo ahaayeen imaam shaafici laakiin isagoo andaluusi ahaa wadankii andaluusiya la ohan jiray ayuu ku noolaa Eh, hal qarni ka bacdi waxaa xusay ibni saciid oo isaguna andaluusi ahaa laakiin markii dambe usoo guuray maqrib morocco Eh, markay xuseen ma jiro cilmi baaro kale oo casri ah oo magaaladaas hadda eh, ka hadlay oo raadiyey laakiin saddexdan magaalo oo hadda aan xusay ee, waxaa laga yaabaa middood inay ahayd siiba midda u dhow ee, harada harada magaalada ku dhow xundur- xundurgaal baan ku magacownay badda kumaynan magacaabin sababtoo ah badda inay tahay ma hubno laakiin qiyaastii waa waa- meeshay ku aadan tahay
Een, su-aashu waxa weeyaan marka een, si loo sameeyo cilmi baaris dheeraad ah een, magaalooyinkan ay hadda wax ka muuqdaan sidee loo ilaalin karaa oo dadweynahana looga ilaalin karaa ee s- sidee baa wacyigelin looga samayn karaa meeshan inay aqoon ku duugantahay sida ugu fiican waxa weeye in la iskaashado ee anugu hadeer ma uma jeedo ee cid dareen u leh oo rasmi ah macnaha nidaamyada maamulka laakiin dadweynaha soomaaliyeed in loo jeediyo codsi in magaalooyinkan xilligii burburka ayaa lagu yaacay oo waxyeelo weyn loo geystay magaalooyinkan keliya ma aha aasaaraha ee qadiimka oo dhan nooc kastaba ha ahaadeena far baa jirta magaalooyin baa jira waxaa jirta ee, ee, xararkan iyadana dembiyada lagu xararo isaguna taariikh weyn ah Eh, waxyaalo kalaa jira waxyaalahaasoo dhan dadweynaha soomaaliyeed inay ogaadaan dhaxal ay leeyihiin inay yihiin in la fakto oo waxyaalo eh, hanti ah laga baaro sida dahabi oo aan weli laga helin waxba ma tarayso ilaa iyo hadda waxba lagama helin marka qof kastaa inuu xil iska saaro oo la ogaado waxa kani inay yihiin hantidiisii oo taariikhdii iyo dhaxalkii ummadda ay xambaarsan yihiin Eh, maamulada jirana waxaan ku boorinayaa waxyaalahan in ay u soo jeestaan oo talo u keenaan oo ilaalin iyo in lala kaashado farsamooyinka dadka farsamooyinka ilaalintooda u leh iyo baaristooda oo loo sameeyo eh, yacni maaragtay talo qaran
mahadsanid kaasi waxa uu ahaa cilmi baare siciid shidaad xuseen oo magaalooyinka qadiimiga ah ee laga helay soomaaliya uga waramayay haaruun macruuf halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington
ruuxii habboonba marun hallaabo oo duni hagaagsan la heli maaye ruuxii habboonba marun hallaabo naa duni hagaagsan la heli maaye ee haataniyodan ha ilaaheshe haataniyodan ha ilaaheshe hadal macaanay hallan wanaagay hadal macaanay hallan wanaagay hallan wanaagay ilaaheshe mahe ilaaheshe hadalki duulaan khadar haleeline na haygsan maanta waxay horeeteen hadalki duulan khadar haleeline ha higsan maanta waxay horeeteen waxay horee ee haataniyodanna ilaaheshee haataniyodanna ilaaheshee hadal macaanay hanan wanaag hanan wanaagay hadal macaanay hanan wanaagay hanan wanaagay ilaaheshee mahe ilaaheshee
laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegaystayaal weli la socotaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington goordhow waxaa inoo soo socdaa xubinta dooda gaaban iyo warar kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban rabshadaha iyo dhaca ka dhacaya dalka koonfur afrika ayaa sii socday talaadadan maanta ah taas oo ka dhigaysa tirada dhimashada ugu yaraan soddon iyada oo dibadbaxayaashu ay isku dhacayaan ciidamada booliska dalkaasi rabshadaha ayaa qarxay toddobaadkii lasoo dhaafay markii madaxweynihii hore ee dalkaasi ee jacob zuma ay u bilaabatay shan iyo toban bilood oo xabsi ah oo uu ku mutaystay inuu quursaday maxkamadda qalalaasahan oo ah kii ugu xumaa ee dalka soo mara sannadihii lasoo dhaafay ayaa dadka bililaqaysiga wada waxay burburiyeen xarumaha ganacsiga goobaha kale ee tafaariiqda iyo ganacsiyada gobolka guatung oo ay ku jirto magaalada ugu weyn dalka johannesburg ciidamada ammaanka ayaa u muuqday kuwo aan awoodin in ay ka hortagaan bililiqada iyo weerarada oo sidoo kale ka dhacay gobolka uu ka soo jeedo zuma ee waa kuwazulu natal iyo soweto zuma waxaa lagu xukumay inuu diiday amar maxkamadeed oo ahaa in uu ku markhaati furo baaritaanka ay dowladdu riixayso ee ku saabsan eedeymaha musuq maasuqa intii lagu guda jiray sagaal sano oo madaxweyne ka ahaa dalkaasi taasoo dhammaatay sanadkii laba kun iyo siddeed iyo toban maamulka cunnada iyo dawooyinka maraykanka ayaa digniin cusub waxa uu ku darayaa tallaalka johnson an johnson ee covid sagaal iyo toban sababo la xiriira ama iyadoo lala xiriiriyey xaalad naadira ah oo neerfaha ah oo tallaalkaasi uu keenayo hay-adda kormeerka federaalka ayaa soo saartay bayaan isniinta iyadaoo sheegtay inay heshay warbixinno horudhac ah oo ku saabsan boqol qof oo ku dhacay cudurka layidhaahdo galen bare syndrome kadib markii ay heleen ama ay qaateen tallaalka halka mar la qaato sida laga soo xigtay f d a xanuunkan waxa uu ku dhacaa marka aan ku celiyo sida laga soo xigtay hay-adda f b a xanuunkani waxa uu dhacaa marka habka difaaca jirka uu waxyeeleeyo unugyada xididada taas oo keenta daciifnimo muruqyada ah iyo sidoo kale curyaannimo mararka qaarkooda inta u dhexaysa saddex kun ilaa iyo lix kun oo qof ayaa sanad waliba laga helaa xaaladahan gudaha dalka maraykanka mar kale caweysiin wanaagsan meel kastoo ad naga maqlaysaan haatanaanu leexano dhinaca magaalada jigjiga qaar ka mid ah waa milkiilayaasha gaadiidka bajaajta ee magaalada jigjiga ayaa sheegay inaan muddo siddeed bilood ah la siinin taargada bajaajta inkastoo ay haystaan dhammaan shuruudihii looga baahnaa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka ayaa iyaguna waxa ay ku doodayaan in bajaajleydan ay si aan sharciga waafaqsanayn sharciga ay ku doonayaan inay ku qaataan maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa warbixintan noo soo diray
cabasho waxaan ka qabnaa qolada bixinaysa taarikada maalintii hore waxaa noogu dhaarteen inaanan ruux dambe ka qabanaynin warqadda dakhliga iminkana saddex boqol baa la sheegayaa saddex boqol muddo ilaa siddeed bilood dambila'aan ayaan laanahay taarikaan nahay qabalaha koytobnaad baan deganahay toddoba ciyaaloo agoonaan haystaa waxa weeyaan toosideeddaa biloodeen haysto toosideeddaa waxalla waxaan ku biiliya ma hayo inan yaroon dhalay baan u iibiyey bal inu carruurta biilka kuugu soo saaraan lahaa intaana hooye sidaasaan u dhibaataysanay siddeeddaa bilood saa un baan u socdaa codadkan aad maqlaysaan waa qaar ka mid a dadka mulkiilayaasha ee iska leh kuna shaqaysta gaadiidka yaryar ee bajaajta ee magaalada jigjiga waxayna ka cabanayaan in muddo siddeed bilood ah ay ku soo noqnoqonayaan xafiiska gaadiidka iyo jidadka dowladdegaanka soomaalida oo ay kalaa yihiin taarikada bajaajta waxayna u sheegeen idaacadda v o a inay haystaan dhammaan waxyaabihii looga baahnaa ee dhanka sharciga balse haddana dowladdu ayna ka jawaabin cabashadooda muddadaasi sanadka ku dhow haddaba si aan u hubinno xaaladda ayaa waxaan tagnay goob ay ku sugan yihiin gaadiidka bajaajta oo qaarkood ay ahaayeen kuwa goobta lagu xidhay oo lagu eedeeyey inayna sharci haysanin waxayna hadda dowladdu bilowday gaar ahaan xafiiska gaadiidka dowladdegaanka soomaalida bal inay wax ka qabato cabashada bulshada ee dhanka siinta taarikada bajaajlayaasha halkaasi oo aan aragnay qaar ka mid ah gaadiidka bajaajta oo la siinayo sharciga taarikada waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidan magacayga mustafa xuseen axmed muddo ilaa sideed bilood dambila'aan ayaan laanahay baabilaaql taarikaanahay qabalaha koytobnaad baan deganahay may waraaqaha iyo dukumentiyadeda waa kuna waan wataa wuxuu si sharciyaanan u iibsay wax aan meel kale ka keenayna ma aha waa waxaan tijiga gudaheyga un ka iibsanay oo dakhligiina nalaga shubay oo dukumentiyadeedii iyo dee buug cadiimihii bajaajtana waa kan gacantan ku wataa marka haddana dee hal meel kalen u dhaqaaqna shaqana tallaabo ma qaadi karno shan iyo toban ciyaala iyo hooyadood ayaa mar walba u taagan anoo ku biilna diyaarunahay markaa haddaba markan naliya tallaabo ma qaadi kartaan ee waxba anaa shaqana aanaan hayn oon bilaa camalna aan nahay wixii haddaba aan camal ka dhigan lahayna marka taarikeedna loo diido dee waxaan ku shaqaysana ma garayno koos cabdilaahi maxamuud baan ahay siddeed bilood baan haystaa toddoba ciyaaloo agoonaan haystaa inan yaroon dhalay baan u iibiyey bal inu carruurta biilka kuugu soo saaraan lahaa waa inankayga u weyn markaa ma hayo waa ii xeraysan tahay waxaa layidhi hawadinee intaa taarikadu idiin soo baxayso dadkay ku dulgo'day baan ahayn ha idiin taalla guryaha dhexdeeda waa yahay baan idhi waan xereeyey intaana hooye sidaasaan u dhibaataysanahay sideeddaa bilood saa un baan u socdaa waxaanan ka iibsaday un jigjiga gudaheeda waan haystaa warqadaheedii oo dhammaystiran waan haystaa waxaan doonayaa hooye dowladdayda sharafta leh inaan saaka waxaan kuleeyahay waan dhibaataysannahay inaan dhibaatadayada dowladdayadu inay aragto iyaan u baahanahay haddaba maxamuud cali ismaaciil waa agaasinka dabagalka gaadiidka dadweynaha waxaana wax ka weydiiyey cabashada ka soo yeedhay mulkiilayaasha gaadiidka bajaajleyda ah waxa uuna ku jawaabay sidan agaasinka dabagelka iyo xamuudka ayaan ahay anu guddida ayaan ka mid ahay hadda hawshan loo xil saaray dadkani marka hore sharcidari wax ku doona horta sharciga kuma rabaan sababtoo sanad ka hor ayaa loo sheegay in caasimada laga mamnuucay markii ay dadna iska iibsadeen ay dakhliga iska shubeen ay xukuumadda ogaatay inay dad badan oo ilaa toddoba boqol ku dhowaada ay iibsadeen ayay xukuumaddu hawshan aan xalkan gaarna bay tidhi oo aan xalin hawshan cabashada shacabkaan ka jawaabno markaa laba boqol iyo sideed waxay ku xarisaneen komishinka booliska iyo meesha garoonka hore ku xariisnaayeen intaa cadceedda ku dhacayso waxaa la yidhi hala siiyo intii waan dhammaystirnay maxaa deedna jiray dad kale oo guryaha ku haystay waxay noqdeen sagaal afar boqol iyo koo iyo sagaashan bay noqdeen waan liistigarayna waan hayna waan u dhajinnay marka maalinkiiba gelinka hore konton baan siinay gelinka konton boqol baan bixinaynay hawsha annagoo saa wadna waxaa soo baxay liis kale oo dheeri oo consulka ay kanoo keeneen iyo intaan haysana isma maaj garaynayaan marka maxaanu idhi deedna shalay toole waa naga yar hakinay sababto anaka waxayn inaan hawshan isla saxano dakhligaan u yeedhnay maayarkaan u yeedhnay waxaan idhi wixii hore u dhacay dib dambe ayaan dadkaa dakhli looga qabanin waxaa jirtay xubno hore oo xafiiska konsul ka shaqayn jiray oo laga hadda laga tallaabo qaaday baa jiray xubnahaasoo dadku ay ka caban jireen oo lacago ka qaadan jiray markaa si loo yareeyo oo ay cadcadaan u dhacdo waxaa akoon baa loo qoray dadkii lagu dhajiyey gidaarka loogu dhajiyey akoonkaa ku sushubay ahayd marka hadda already dadka akoonkiiba si haysteen qofkuu soo iibsanaya isagoo cilad tirsan oo meel soo mar buu akoon ku shubaya lacag qofki muxuu kordhan deynaa lacagtii ofsiidki gelina lacagti waan shubay sababta horta waa saas wax mataqaana ay xukuumaddu u ogolaatay maaha waxaan kaga jawaabayaa adigaagan werihi waad raaci kartaa liista wuu dhajisan yahay siday u kala horeeyaan baa loo siinaya qof kastoo xataa waxaa waxaan ku tusi karaa nin weyn oo lug laba hada lugta oo ku dhutinaya jira waxaanu awoodi weyn inaanu dhex gelin sababta adeero liiska isug baanu ku nir taraaga lambarkaaga taas ma jirto iyadu hawshaas ma jirto isku soo wada duuboo magaalada jigjiga oo ah caasimada dowladdegaanka soomaalida ayaa waxaad ku arakaysaa gaadiidka bajaaj oo aad u tiri badan oo magaalada ka shaqeeya iyadoo ay jirta saxmad badan ee dhanka mashquulka wadooyinka ee gaadiidka haba u sii darnaato bajaajta iyadoo geesta kalena ay dowladdu inta badan ku eedayso gaadiidka bajaajta inay dhibaatooyin badan ku qabto hadday ahaan lahayd shilal ay keenaan iyo dhanka amni bajaajta balse haddana waxaa jirta oo aan la iska indhitiri karin in ay nolol maalmeedkooda ka soo saaraan gaadiidka bajaajta kumanlaan qoysas danyar ah oo ay hayntooda dhaqaale ku tiirsan tahay bajaajta maxamed abdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatanna waa maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo haya xubintii ka hadlaysay amuuraha maraykanka
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka kulayl aad u daran ayaa toddobaadkan ka dhacay gobolada galbeed ee dalalka maraykanka iyo kanada heerkulkan sarreeya ayaa keenay in dad badan ay ku dhintaan iyadoo khasaare kale oo dhinaca dhaqaalahayna uu yimid haddaba gobollada uu dhinaca maraykanka ka saameeyey ayaan weydiiyey mustafa keyd xaaji cabdi oo ah maamulaha telefishinka som t v oo ah telefishin af soomaaliga ku hadla oo ka dhisan magaalada seattle ee gobolka washington gobolkaas oo ka mid a meelihii uu kulalka darani saameeyey waa mahadsantay maxamed cabdisandheere waan dhowahay walaal in kuleylkanna soo maray america ka dhacay west coast sida california oregon state washington state iyo british columbia oo ka mid ah wadanka canada gobol ka mid ah oo ay xuduud leeyihiin washington state runtii kuleylkaas wuxuu ahaa mid aada iyo aad aan hore loo arag oon soo marin taariikhdooda sida ay ku record gareeyeen ama historygeedaba ay ka sheekeynayeen goboladan dadka deganaa muddooyinka dheer taas oo aada isu bedeshay kulaylkaasi markii uu nagu yimid runtii wuxuu ahaa kulayl aan waxaan ku qiyaasi karaa jirin haddii aan qiyaas sameeyo wuxuu noqon karayaa stoofka ofantaad wax ku karisa markaad raashin geliso ee aada u kulushayd raashinkii diyaariya markaaad albaabka ka furta hanfiga kaa hor yimaada kaasoo kaleu ahaa Een, runtiina kuleylka isbedelkii xooga ah waxaa keenay goboladan sideedaba roobab aada u badan baa ka da-a khaasad ahaan gobolkan aan joogo haddaan ka hadlo washington state waa siyaal magaaladeedu iyo gobolka oregon iyo british columbia sagaal bilood buu inta badan ka da-aa roobabku buuraha biyaha geedaha waa waxay caan ku yihiin iyo barafka buuraha fadhiyaba taasaa keentay marka inaan kuleyl badani ka dhicin laakiin this time wuu isbedelay kuleylkaasina wuxuu noo saameeyey mid aada u xoog badan sababtoo ah guryaha badankooda kuma haysano a c iyo aircondition midna ma laha kuleyl ugumay dhisin ugumanay talagelin inkastoo guryaha iminka la dhiso lagu sameeyo taasaa keentay inuu aada ay u kululaato mustafa kayd ayaa sheegay in marka gobolkooda washington laga hadlayo uu farqi weyne u dhexeeyey cimiladii hore iyo tii toddobaadkii dhowaa ay arkeen samarka wakhtiga kuleylaha averagekaygu wuxuu noqdaa haddii aan sheego siddeetan fahrenheit ama twenty five twenty six twenty seven celsius ayuu badanaa noqdaa marka one week bay nagu yara kulaataa eydigaa gaadhaa way iska qabowdaa faaninkan yar baanu shidanaa marxawadaha loo yaqaana dabaysha yar sameeya laakiin this time uu soo dhaafay Een, magaaladeydii wuxuu gaadhay boqoliyo labayo toban waa ilaa forty five point five forty six meelahaasuu gaadhay oo celsiusa marka aad bay u kululayd runtii mid aad dadkuna u dareemay buu ahaa guriga wax lagu karsado waa la iska daayey because kuleylka wax laysaga celiyaa ma jirin waxaa la waayey in lasoo iibsaday eesiyo dukaanadii ma yaalaan haddii aad siraa soo iibso waxaa aada looga baxay marxawado yaraa aadka loo iibsan jiray ee dabaysha yarkugu qaboojinaya sameynayay marka wuxuu ahaa runtii kuleyl aada u badan khaas ahaan gobolka oregon oo number kasii sarreeya kaayaga gaadhay iyo british columbia marka kuleylkaasi ma yaraysan iminka waxaad moodaa inay soo yaro degayso inkastoo weli kuleylkii jiro oo iminkana dababkii ka dhacayay kaymahaasi ay dee nagu bilaabmeenba san- samar kasta xilliyadan oo kale kuleylkaas la mid ah ayaa isna ka dhacay xadka dhinaca dalka deriska ee kanada sida uu sharaxaya cabdiqaadir guuleed oo ku sugan gobolka alberta ee dalkaasi kanada maxamed waan ku salaamay adiga iyo een, dhammaan dhegeystayaasha een, idaacadda codka mareykanka ee v o e da Een, guud ahaan dalka canada maxamed waxaa laga dareemay een, heerkul sare u kacay oo een, noociisa aan horey loogu arag boqol iyo kontonkii sano ee na soo dhaaftay Een, waxaase uu si gaar ah een, kor u kaca ku- een, een, kuleelkani uu saameeyey gobolada dhaca galbeedka ee dalkan canada ee, ma alberta iyo british columbia british columbia oo ah een, gobolka galbeedka ugu xiga ee dalkan canada ayaa een, saameynta ugu badan ee, iyo isbedelka cimilada een, ugu faraha badan een, laga soo sheegay haddaba khasaaraha ka dhacay kuleylkan marka laga hadlayo dalka kanada intee ayuu leegyahay dhammaadkii een, bishii imikana dhaaftay ee, juun een, maalmihii ugu dambeeyey ayuu heerkulku u- waxa uu gaaray een, qiyaastii een, konton celsius ama boqol eh, koob iyo labaatan dhibic sadden- saddex fahrenheit oo ah een, heerkul een, qiyaastiisu uu boqol iyo kontonkii sano ugu dambeysay ee la xisaabinayay ama een, ah, la tirakoobayay aanu halkaa gaarin Een, waxaanu een, heerkulkaasi sababay dhimashada een, in ka badan toddoba boqol oo qof oo la sheegay in een, siyaabo kala duwan ay een, intuu kuleelka lagu jiro ay u geeriyoodeen dadka ayaa u badnaa dad een, intiisa badan dad waayeelah Een, waxaanay dadka ugu badan ku dhinteen gobolka een, british columbia gobolkaas oo la- een, sida la sheegay aanay een, dadku haysan waxyaabaha een, laysku qaboojiyo ee, sida aircondishinada iyo marawaxadaha een, sababtoo ah een, heerkulka ayaan weligii een, intaa gaarin marka aynu eegno dhinaca maraykanka isagana ma jiray khasaare dhinaca nafta ah ama mid dhaqaale oo arrintaasi ka dhashay mar kale mustafa kayd xaaji cabdi haa khasaare badani wuu yimid runtii dad badan baa ku dhintay saddexdaa gobol iyo gobolka british columbia oo canada ah marka laysku daro waxaa ku dhintay siddeed boqol iyo afartan qof waxaad qiyaasi kartaa kuleylkaasi noocu ahaa inuu kuleyl aada u xoog badan ahaa dadkana aanay u baran kuleyl noocaas oo kale ama qofka waddo ka shaqaynaya ama qofka maskiinka homelesska ah een guri lahayn ee isagu derbi seexad iska ahaa ee da-weyn ama xanuuna ku jirin inuu khatar ku jiro Een, meelo badan baa loo fidiyey dadka aada loo kaxaynayey sida meelaha shopping centerada moolosha moviyada ayaa lalahaa taga gala meelaha aciyadu ka jiro because guryihii laguma haysto Een, khasaaraha kale uu keenay waxaa ka mid ahaa biriijadan isfura ee biyaha webiyada laysaga gudbo oo birtii ay kululaato iyaga lafdigooda khatar galay oo ay noqotay in marna la xidho marna la furo biyana la dul joogo lagu shubo because birtii inay isdhaafto ayaa laga baqay soo marna way xidhaan marna way furaan waxaa kaloo isbedel ku keentay buuraha barafyadii fadhiyi jiray barafyada biyaha kasoo dhalaala barafka samarka ayaa wuxuu sameeya meelahan dhaamka electriga laga dhaliyo ayuu aayar aayar yimaada samarka dhan ay isticmaalaan inta qababaha laga gaadhayo xilliga roobabku imanayaan ama barafku kaasina wuxuu keenay kuleylkaasi in barafkii si degdega ku dhaqaaqo ama kusoo dhalaalo buurihii kasoo dego oo ay ka baqaan biyo la-aan sida waqtiyada soo socota iminka beeraleyda ama dadka sideedaba biyaha shaqada kuleh ama waxyaalo badan ku anfacsada En, aad bay arrimahaasoo dhami kuleylkii aan u malaynaya khasaare weyn uu u keenay dhinaca khudaarta oo isbedel weyn uu ku keenay gobolada qaar khaas ahaan washington oo gobolada dhinaciisa bariga ay ka baxaan canabka tufaaxa oo isna kuleylkaas uu wax weyn ku keenay oonay filayn oo ay halkaa yidhaahdeen khasaare weyn baa nagu soo gaadhay marka isku soo wada dar kuleylkaasi wuxuu ahaa mid aad iyo aada u badan haddaba mawjadahan kuleylka ee ku dhuftay gobolada galbeed ee maraykanka iyo kanada ma la odhan karaa waa tusaale cad oo la xidhiidha isbeddelka cimilada iyo dunida sii kululaanaysa Een, runtii maxamedow kuleylkan muu ahayn mid hore loo arkay lana maqlay Een, isbedel weyn ayuu ku keenay goboladan badanaa california iyo oregon iyo washington waxay aada uga hadlaan climate change oo waxay yidhaahdaan man made baa waxaan sameeyey ka dambeeyey marka waa wadamada marka maraykan la eegaya gobolada aadka u bushkareeya ee ilaaliya warshadaha qiiqa sii daaya ama baabuurta qiiqa kasoo baxa exoskooda ilaaliya wax badan ku xisaabtama oo always ka sheekeeya sidii loo badbaadin lahaa eertka sida yidhaahdaan ama dee noloshan aynu ku jirno marka taasi way noqon weyday waxay noqotay midaan iyagu gacanta ku hayn oo ilaahay amarkiisa ku socota marka kuleylkaasi mid aan inaba caadi ahayn buu ahaa oo soo maray oo runtii aniga lafdigaygan ama meeshaanu deganay aad iyo aada isbedel ugu keenay dadkana make sure inay iibsadaan ac iyo negastam ay ku talagalayaan haddii ilaaha yidhaaha
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay kuleyl aad u daran oo ka dhacay gobolada galbeed ee maraykanka iyo kanada intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinayey xubinta amuuraha maraykanka halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaana dhegaystayaal waxaan idin leenahay caweysin wanaagsan haatanna waa yaasiin ciise wardheere oo jooga magaalada nairobi oo inoo haya xubinta dooda gaaban
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dad fara badan oo dhallinyaro u badan oo dibadaha waxbarasho u tegaya islamarkaana aan waxbarashada dhammaysan oo tahriim iyo dhibaatooyin dhaqanxumaa la kulma dalkana markii ay ku soo noqdaan dhibaatooyin gaara geyeysiya dalka sida kufsiga iyo weliba taraariska iyo waxyaabaha mukhaataraadka walow ay jiraan kuwo iyaguna dalka gudihiisa wax ku bartay islamarkaana ka qayb qaata dhaqanxumooyinka waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya sadaa maxamed iyo aamine cabdi maxamed waxaan ku bilaabayaa sadaam waa mahadsan tahay yaasiino waxaan aaminsanahay si walba oo waxbarashadu dalku u hoosayso in qofka ardayga ah ee dalkiisa wax ku barta uu mar walba ka wanaagsan yahay qofka dibadda wax ku soo bartay sidoo kale waxa uu ka fursad waa uu ka fursad fiican yahay dhanka dibudhiska dalka oo waa qof dalka iyo dhibaatooyinkiisa ka warqaba marka mar walba iyada oo aanu ognahay caqabadaha hortaagan iyo dhibaatooyinka jira marka loo eego dhanka waxbarashada haddana waxaan aaminsanahay yaasiino caruurta dibadda loo diray in dibadda aysan kala soo noqon cilmi oo qura ee dhibaatooyinka iyo waxyaabaha kale ay dibadda ka soo qaataan ay ka badan tahay cilmiga ay dibadda kasoo barteen aamina cabdi maxamed
waa mahadsan tahay yaasiin saadam sidoo kale dhibaatooyin badanaa haysto dhalinyarada ku dhaqan soomaaliya iyo hadday tahay dibad in wadankii wax lagu bartana way wanaagsan tahay sidoo kale waxaa ka wanaagsan in ardaydii dibadda loo diro maadaama hadda waddankii waxbarashadiisa ay aad u hooseyso aysan lahayn quality fiican waxaa wanaagsan waalidkii hadduu awoodo inuu cunugiisa diri karo in dibaddii loo diro uu meeshaasita cilmi badan kasoo uu kasoo barto uu soo noqdo asagoo wax badan yaqaano wadankiina uu usoo laabto dadkiisii wax ku anfaco aniga waxay u kalifay inaan dalkii kasoo baxa imaado wadankan kenya dhibaatooyin badanaa soomaaliya ka jiro sida amni darada iyo qaraxyada loo geysanaya ardayda waxaa dhigan jiray jaamacad ku taala soomaaliya maalin maalmaha kamid waxaa nagu dhacday baskiin anagoo la socnay inuu qarax ka dhacay baskii hortiisa oo ardaydii iyo darawalkii ay ku dhinteen marka waalidkayga way la cabsadeen oo waxay isdhaheen haddii maxaa la yirahda ay joogaan ilmahan meeshan dhibaatooyin badanaa soo gaari karo sida amni xumo iyo dil aduu cunugaaga kaa maqan yahay maanta waxaa isleedaa goormo kusoo laaban doonaa guriga asagoo nabad qabo ma soo laaban doonaa marka dhibaatooyinkaasa ka mid a waxyaabaha uga soo tagay wadanka waa mahadsantahay yaasiino ammaan daridu mid ku gooniya soomaaliya ma aha guud ahaan caalamka oo dhan bay ka jirtaa oo saamaysaa waddan walba inkastoo uu dalalku ay kala dhibaato badan yihiin sidaasi la mid a dalalkeena soomaaliya ammaan daridu ma wada dhihi karno dalkao dhan bay ka jirtaa si khaasa waxaad moodaa qaraxyada inta badan inay ka dhacaan caasimadda dalkana caasimadda oo keliya iskuuladii iyo jaamacadihii kuma yaalaan marka waalidka u diri lahaa wiilkiisa dibadda oo ama dalalka dariska ama dalalka reer galbeedka ama wadanku rabab ha noqdee waxaa u dhaanta inuu dalka gudihiisa meelaha amni ahaandha ama meeshaas uu kala cabsanayo gabadhiisa ama wiilkiisa inuu u diro si wiilkiisa ama gabadhiisa iyadoon dhaqankeedii iyo diinteedii aan ka tegin ay usoo noqoto haddii dalka dibadiisa xataa loo dirayo waxaa haboon cunugu ugu yaraan in dugsi sare uu dalkiisa uga soo baxo si markaas qofkii maskixiyan isagoo u dhisan isagoo caqliyan u koray uu dibad u aado kadibna soo noqoshadiisa wax badan bay ka taraysaa inuusan la soo noqon dhaqamo rag oo kale ee aamina dhibaatooyinka ee aad ka soo cararaysaan dhallinyaradu ee dalka dibaddiisa waxaa jira dhallinyaro badan oo dalka gudihiisa wax ku baratay haddana ka qayb qaadanaya dhibaatooyinka dhacaya ama kufsiga ama dilka ama daraagaadkii waxyaabahaas taa ka war baryahan dambe waxaa soo kordhayay dhallinyarada dhigata iskuullada iyo jaamacadaha isticmaalaya daraagiska sida taabuuga ayagoo weligood banaanka aadin ayagoo weligood dalkii ka dhoofinoo wadankii jooga ayay haddana waxay isticmaalayaan daraagis daraagiskaasoo caafimaad xumo u keeni karta ardayda ay sheegaysa inay sabab u tahay daraagiskaas ay isticmaalayaan ee lagu magacaabo taabuuga waxaa sidoo kale jiro kufsi ka dhanka ah tacadiyada kufsiga ka dhanka ah waxaa la yirahdaa gabdhaha ayagoo ka walwalaya nabadgelyadoodii iyo gabarnimadoodii inay magaalada la aadaan sidii dhalinyaro ka timid wadankii dibadiisa ee waa dadkii ku koray wadanka waxyaabahaas ayaa ka mid ah sababaha dadka ay uga tegayaan wadanka ayadoo jirto shaqo la-aan badan oo dhalinyaradii haysato maanta haddaa wadankii wax ku baratay jaamacad ka soo baxday waxaa la fiirinaya qofka kale ka imaaday wadanka kale adinkoo isku digrii haysatiin isku shahaado haysatiin ayaa haddana dadkii shaqooyinka dadka siinayay waxay doorbidayaan inay qaataan qofkii dibadda ka yimid marka haddii adiga aad haysato qarash kugu filan cunugaagiina aad ku kalsoon tahay waxaa rajeynayaa in bulshada soomaaliyeed ay u diraan ilmahooda dibadda si ay usoo helaan ilbaxnimo badan waxbarasho fiicanna ay usoo helaan ee sadaam ee dembiyada dhacaya ma waxbaa laga saari karaa ee dadka dalka gudihiisa wax ku barta maxayse doorka ay ku yeelan karaan madaxda iyo dadka hantida haysta ee caruurtooda dibadaha u diraya dadkii aan dhaqaalaha haysan sidee wax ku baran karaan marka
yaasinow waa su-aal aada u muhiima markaad eegto dembiyada dalka ka dhacaya eedooda ma wada saari karno dhalinta dalka ku kortay sidaasi lamid waxaa jira dhalinyaro dibadda laga soo celiyey soomaalidu waxaa isticmaashaa erey la yiraahdo dhaqan celis dhaqan celis micnihiisu waxaa weeye qof dhaqankiisii ka tegay oo la doonayo in dhaqankiisa loo celiyo qof as laga yaabo inuu darooga ku bilaabay wadan dibadda ah loo keenay dalkiisii inuu dhaqankiisii dhaqan toosin loogu sameeyo uu dadkiisii iyo bulshadiisii uu la dhaqmo baa waxaa laga yaabaa inuu dhaqankii loo keenay inuu meeshan ku bedelo inuu dhalinta kale ku faafiyo tusaale ahaan waxaa jira daroogooyin badan oo soomaaliya hadda dhalintu ay isticmaasho intooda badan waxay ka yimaadeen dibadda berigii hore sidaan naqaano soomaalidu waxyaabaha ay isticmaali jirtay oo iska caadiga ah waxaa ka mid ahaa tubaakada iyo qaadka iyo waxaa lamid sigaarka hadda arrinta taabuuga oo kaleeto ma aha dhalinyarada dalka ku kortay in ay iyagu soo hindiseen waa wax dibadda ka yimid haddii dadka tijaarta ama hantida leh iyo dowladihii iyo dowlad goboleedyadii kulli ay maalgeliyaan waxbarashada oo ay tayo u yeelaan oo jaamacadaha dibadaha ka jira iyo shirkadaha waaweyn ee adduunka ee xagga waxbarashada qaabilsan ay la midoobaan miyaan tayada kor loo qaadi karin waxbarashada Een, waa mahadsanta yaasiino waa loo qaadi karaa tayada waxbarashada haddii een, madaxdu ay si daacada ugu adeegto shacabka Een, nin wiilkiisii ama gabadhiisii ama reerkiisiiba u raray dal shisheeye si uu halkaas wax uga soo barto Een, waxaan aaminsanahay in, in aysan macquul noqon karin in uu dalkiisa waxbarashadiisa kor u qaado sababtoo ah een, waxaad moodaaba in markuu wiilkiisa kala cararay inuusan ku kalsoonaynba nin eh, wax ka qabanayana aysan u muuqanin arrintaas ee aamin haddii waxbarashada la tayeeyo oo dadkii eh, hantida haystay ay ka shaqeeyaan waa su-aashaan iska weydiiyo lamid ah oo amnigii la ilaaliyo miyaanay ka wanaagsanayn dhaqankoodii inay wax ku bartaan iyo dalkoodii marka ammaanka la hagaajiyo hadday kuu muuqato aniga waxaa dhihi lahaa haddii dowladda ay daba gasho jaamacadaha iyo iskuullada la furayo jaamacadahan hadda loo furayo sidii dukaan oo kale oo maanta ay ka jirto wadankii boqol iyo intaasoo jaamacadood oo aysan ib- weli xataa oo aysan bixinay jaamacadahaas inaysan aadin wasaaradii aysan isu soo diiwaan gelinin qof kastoo lacag haysto wadanka markuu kusoo laabto businesska ugu horeeya u fiirinayo waxa waaye jaamacad jaamacadihiina quality badan ma haystaan oo tayo badan ma haystaan kuliyado badan ma bixiyaan waxay bixiyaan kuliyadaha waaweynka sida caafimaadka iyo injineerka oo kale intaaseetana qof kasta ma rabiyo inuu noqdo dhakhtar qof kastana maahan inuu rabo inuu noqdo injineer waxaa loo baahan yahay dowladda inay daba socoto jaamacadahaas waxyaabihii jaamacadahaasoo loo baahnayn waa in la xiro dadkii waa in dibadda laga soo celiyo jaamacadihii waa in la tayeeyo haddii amniga la sugo jaamacadihii la tayeeyo waxbarashadii xoogga la siiyo waxaa aaminsanahay inay dadka kasoo laaban karaan dibadda ay kusoo laaban karaan wadankoodii waxna ku baran karaan aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen aamina cabdi maxamed iyo sadaam maxamed oo labaduba jooga magaalada nairobi doodii gaabna intaa inoo joogto intayna mar kale waddanku kulmi doono haddii ilaha raalli ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaasi dhegaystayaal ku dhaafaynaa haatanna bal waxaad nala dhegaysataan mid ka mid a heesahaan caawa idiin hayno
afkaaga cana lagu qabay codka macaan ee fanaanada hibe maxamed hudoon hibanuura ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington intaan mar kale kulmayno codka hibo ayaan idinkaga tegaynaa